madaxweyne barack obama ayaa xalay jeediyey khudbadiisii ugu dambeysay isaga oo madaxweyne ah waxaana uu ka jeediyey magaalada chicago ee bartamaha dalkan maraykanka oo hooygiisu uu ku yaalo warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar madaxweyne obama ayaa ugu horrayn salaan u gudbiyey taageerayaal tiro badan oo xamaasadi ka muuqatay oo ku sugnaa goobta uu hadalka ka jeedinayay oo ahayd magaalada uu ka soo jeedo ee shikaago halkaas oo ahayd goobtii uu sallaanka siyaasadda ka soo fuulay labaatan sanno ka hor
wax ka wanaagsani ma jiro inaan gurigayga joogo mahadsanidiin madaxweynaha ayaa sheegay in maraykanku uu haatan yahay qaran ka xoog badan sidii uu ahaa markii uu xafiiska la wareegay sannadkii laba kun iyo sagaal
haddii aan idiin sheegi lahaa siddeed sanno ka hor in maraykanku ka soo kaban doono burburkii dhaqaalo islamarkaasna aynu dib u kicin doono warshadaheenna islamarkaasna dardargelinno shaqa abuurka haddii aan idiin sheegi lahaa inaynu furi doonno bog cusub oo ku saabsan xidhiidhka aynu la leenahay dalka cuba islamarkaana aan iridaha u laabi doonno barnaamijkii samaysashada hubka nukleyerka ee iiraan iyadoo hal xabadi ayna dhicin haddii aan idiin sheegi lahaa inaynu ku guulaysanayno sinaanta guurka iyo sugidda xaqa labaatan milyan oo muwaadiniinah ay u leeyihiin inay helaan caymis caafimaad waxaa laga yaabaa inaad odhan lahaydeen filashadaada iyo hawsha taallaa isma laha obama oo ka hadlayey kala qaybsanaanta siyaasadeed ee haatan ka jirta dalkan maraykanka ayaa bulshada maraykanka ugu baaqay in ay raadiyaan in meel dhexe la isugu yimaado madaxweynaha ayaa ka digay in maraykanku uu haatan waajahayo halis badan oo gaadhaysa dimuqraadiyadda taas oo ay ka mid yihiin shaki badan oo dhinaca dhaqaalaha ah iyo weliba sinaan la'aan dhinaca isirka ah
haddii hannaan kasta oo dhaqaale loo dhigo sidii halgan dhex yaalla shaqaalaha caddaanka ee hawsha adag haya ee dabaqadda dhexe iyo bulshooyinka saboolka ah waxaa dhacaysa in noocyada kala duwan ee shaqaalaha lagu daayo inay hambada isku laayaan halka kuwa hodanka ahina meelihii iyaga u gaarka ahaa ay ku sii fogaanayaan laakiin madaxweyne obama wuxuu sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabo maraykanka haatan isaga oo barbar dhigayey xilligii uu xukunka qabtay wuxuuna ugu baaqay dhammaan muwaadiniinta maraykanku inay door firfircoon ka cayaaraan hannaanka dimuqraadiyadda
waxaan idin weydiisanayaa inaad kaalin muuqata oo kalsooni leh aad ka ciyaartaan qodobada iyo tiirarka qarankani uu ku dhisan yahay aragtidaas oo ay u riyaaqeen dadkii addoonta ahaa niyaddaas oo ay u riyaaqeen muhaajiriintii iyo hantiilayaashii iyo weliba kuwii bannaanbaxa socod u maray cadaaladda awgeed himiladaas waxaa dib u xaqiijiyey kuwa caalamada ka taagay dalalka dibadda ilaa iyo dayaxa guudkiisa himilo ka dhex guuxaysa qof kasta oo maraykana oo aan la qorin taariikhdiisa haa waynu karnaa haa waynu samaynay haa waynu awoodnaa
warbixintaasi khudbadii madaxweyne obaamana waxaa inoo soo koobayay ismaaciil farjar haddaba madaxweyne barack obama ayaa xalay magaalada chicago oo ahayd halkii uu ku hanqaaday ka jeediyey khudbadiisii ugu dambeysay ee uu dadweynaha maraykanka u jeediyey wariyaha v o e da saare cabdi axmed ayaa goor dhoweyd nuxurkii khudbadaasi waxa ay ka wareysatay madaxa laanta afka soomaaliga ee v o e cabdiraxmaan yabrow sidan ayaanu waraysi ugu dhacay cabdiraxmaan waxaad iiga warantaa khudbadii xalay ee madaxweyne barack obama uu ku sagootiyey shicibka maraykanka maxaad kala baxday zahray guud ahaan waxay ahayd khudbaddaasi mid runtii qiiro badan leh oo mararka qaarkood xataa ugu dambayntii uu isaga laftiisa u ilmeeyey waxa uu carabka ku dhiftay oo inta badan uu aad uga hadlay waxyaabihii siddeeddii sane ee la soo maray ee uu aqalka cad joogay uu qabtay ee lagu xasuusan doono waxaa ka mid ahaa dhinaca dhaqaalaha ammaanka dalka iyo guud ahaan siyaasadda arrimaha dibadda waxyaabihii uu ka yidhi iyadoo oo dadka maraykankana uu aad iyo aad ugu tiqtiqsiiyey inay iyaga ku xidhan tahay dalkani inuu yahay mid maanta meeshii hore ka wanaagsan laakiin iyaguna ay meel ka sii sarraysa ay gaadhsiin karaan waa tahay annagii dhegaystayaashaba haddaad cabdiraxmaan bal inoo yaro faahfaahiso muxuu ka yidhi ammaanka iyo dhaqaalaha markii uu soo hadal qaaday dhinaca ammaanka oo kale matalan waxa uu ku halqabsaday in intii uu isagu joogay siddeeddii sane ee aqalka cad uu joogay aan marnaba shirqool bannaanka laga soo abaabulay uu dalka maraykanka gudihiisa aanu ka dhicin sidii berigii sebtembar koo iyo tobankeedii dhacday oo kale labadii kun iyo koodii waxa uu aad u qeexay in hay-adaha sirdoonku ay aad uga shaqeeyeen sidii ay ula dagaalami lahayn argagixisada isaga oo carabkana ku dhiftay in kuwo waaweyn oo xataa uu magacaabay usaama bin laadan in laga takhallusay intuu isagu xafiiska joogay iyadoo uu sheegay in qaar kaloo badanna oo caalamka ka jirana la dilay inkastoona zahra uuna carabka ku dhifanin kuwa kale caalamka uu sheegayo dabcan waxaa ka mid a godanihii soomaaliya iyo anwar calwaaqi oo yeman lagu dilay dhinaca dhaqaalaha waxa uu zahray iyagana uu aad uga hadlay shaqala-aantii baahsanayd ee jirtay markii uu isagu xafiiska qabtay sidaan wada xasuusanno dagaal ayuu waddanku ka soo baxay berigii bush uu joogay oo ciraaq iyo afghanistan malaayiin iyo balaayiin dollar ay ku baxday waxaa shaqala-aantu ay hahaabaysay marka uu isagu xafiiska la wareegay boqolkiiba sideed ayay ku dhoweyd oo isla markii uu isagu xafiiska qabtay sanad midse laba kadibna labadii kun iyo tobankii ay toban boqolkiiba ay ku dhowaatay waxa uu ku faanay in maanta marka aad eegto ay shaqala-aantu ay aad u hooseyso oo dabcan decembartina soo dhaaftay ay boqolkiiba shan wax ka hooseeya shaqala-aanta maraykanku maanta ay taagan tahay waxa uu xusay in caymiska caafimaadka dadka maraykanka ee maanta haysta ay ka badan yihiin weligood inta ay soo marayn oo kuwaan caafimaadka caymiskooda haysanin ay taariikhda maraykanka meeshai ugu hosaysay maanta ay taagan yihiin waxaa kalou ka hadlay shirkadihii baabuurta ee sida g m ford iyo chrysler ee iyagu masallafay oo suuqa ku daadan lahaa inuu soo celshay awooddoodii oo uu lacag amaahiyey sidoo kale bangiyo ayaa waxaa jira iyaguna waaweyn oo dadka lacag amaahshay oo iyaguna laftoodu suuqa ka bixi lahaa oo ganacsigu uu afka dhulka dari lahaa laakiin intuu lacag amaahshay dib u soo kobcay waxa uu xusay in waagaasi dad tira badan aqaladoodii dib loogala noqday oo ay dhibaatooyin jirtay laakiin haatan uu dhaqaaluhu aad u soo kacayo waa tahay cabdiraxmaan in badan waxaad u soo joogta madaxweynayaal dalkan maraykanka ee khudbadaha ugu dambeeya shacabka u soo jeedinaya oo maaragtay marka ay kasii baxayaan aqalka cad waxaad bal iga warantaa dareen ahaan dadku xalay sidee u daawanayeen sidee dooda sidee ayaa hadalkan uu jeediyey madaxweynaha xalay khudbadiisa ay macno weyn ugu fadhida dadka maraykanka zahra dareen weyn ayay dadka ku qaaday dadkii meeshaas ku yimid oo khudbado waaweyn weligii uga bartay obama misna tani xale ee sagootiska ahayd waxyaabihii ka hadlay si weyn ayay u taabatay tusaale ahaan waxa uu soo qaatay faa'iidada ay leedahay dadku marka ay kala duwan yihiin oo waddamo kala duwan ay ka yimaadaan isagoo si dadban u duraya maamulka iminka isaga jegada kala wareega ee donald trump ayaa waxa uu xusay in waddankan markii ay soo galeen matalan irishka talyaaniga iyo boolishka oo kale sida iminka loo liida dadka qaarkood iyagana loo liidi jiray laakiin midnimada iyo dadnimada iyo iskuduubnaantoodu ay tahay waxa maraykanka weynankaasi iyo cadaamada uu maanta leeyahay siiyey waxaana uu ku halqabsaday zahray halyeygii maraykanka midooba martin luther king hadal oo haatan ka horu yidhi oo uu ku sheegay in qofka aadamaha ay habboon tahay in lagu qadariyo dadnimadiisa iyo duntiisa wanaagsan iyo waxtarkiisa laakiin aan marnaba lagu qiimaynin midabkiisa iyo halka uu ka soo jeedo ma muslimba ma masiixiba ma yuhuudba aan lagu qaybayn laakiin qofka lagu qaymeeyo waxtarka uu leeyahay waa garta cabdiraxmaan wuxuu soo hadal qaaday madaxweynaha oo uu ka hadlay dastuurka dalka muxuu taasi ka yiri haddaad bal nala wadaagta iyadana waa runtaa dastuurka uu ka hadlo wuxuu yidhi dastuurka waddankan u dhigan isagaa dadka kala haga haddaan dib u xasuusino dadweynahana obama waa qareen oo dhinaca dastuurka waa constitution lawyer oo harvard uga soo baxay marka aad buu u yaqaanaa waxa dastuurku yahay waxa uu yidhi dastuurku waa warqad meel taalla haddii dadka samaystay aanay ictiraafin aanay u hoggaansamin aanay ku dhaqmin shuruucdiisa oo aanay qadarinin wax uu taraya male saa daraaddeed waxa uu dadka ku tirtiqsiiyey in dastuurka u yaalla mar walba ay gacanta ku hayaan weyneeyaan qadariyaan ay madaxa dushiisa saaraan waa tahay ugu dambayntii cabdiraxmaan madaxweynaha siduu khudbadda u waday mar ayuu ilmeeyey oo uu ooyey intuu saarnaa meesha uu ku khudbeynayay maxaa ka keenay taasi zahray barack obama taariikhda laga hayo iyo waxyaabaha looga bartay waxaa ka mida inuu yahay nin aftahana oo aad u khudbeeya in uu yahay nin geesiya oo waxa uu sharciyan u arkay inay saxsan yihiin uu sameeyo sidaasoy tahay haddana nin aan ka gaban oo markii caatifaddu ay qaado dadka hortiisa ku ilmeeya oo aan ka gabanin shucuurtiisa inuu bannaanka soo dhigo xalay waxa uu hinta amaalilmadaasi ka keenay waxay ahayd mar uu xusay afadiisa xaaskiisa michelle obama oo uu dadweynaha horteedii ummadda horteeda uga qirayay inay tahay qof aad ugu weyn carruurtiisa hooyadood saaxiib gaarana ay yihiin oo uu yidhi qiimaynteeda maahan waxaan hadal ku soo koobi karo oo qadarintii iyo khushuucii iyo hadalkii wanaagsanaa ee qalbigiisa ka soo fuqay darteed uu la ilmeeyey saasoo kale waxa uu iyadana uu meesha ka xusay madaxweyne ku-xigeenkiisa biden oo isagana uu ku sheegay inuu yahay walaal oo aad iyo aad uga hadlay markii intaa uu dhammeeyeyna waxaanu wada arkaynay inuu dadweynaha dhex galay oo uu qof qof u salaamayey oo wakhti runtii aad u dheer u qaatay dadka reer shikaago ay yaqaanay iyo madaxdii ay is yaqaaneen gacanqaadkoodii uu wakhti badan runtii gelshay
madaxa laanta af soomaaliga v o a cabdiraxmaan yabrow oo u warameeyey saare cabdi axmed halkaad kala socotaana waa v o a